subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax arbaca ah bisha abrilna waa saddex sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saakana waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah maalinta caalamiga ah ee cudurka autismka oo dunida laga xusay maalintii shalay ahayd ilmaha marka uu yaryahay early intervention waxaa la yidhahdaa jira hadduu ilmuhu yaryahay waxyaabo badan uu lagaga caawin karo ama xanuunkaasi kaga yaraan karo ama kaga tegi kara ayaa jira marka hooyada maba ayiidsanaba ilmaheegu inuuba xanuunsanayo ilaa ay dee muxuu ahaa ay runta runta tegto sidoo kale waxaad maqli doontaan diblomaasiyiin ka socday dalalka midooda yurub oo somalilan booqday doorashada duqa magaalada shikaago oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn magaalooyinka maraykanka oo mar dhoweyd soo gebagabowday ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
hogaamiyihii hore dalka malaysiya najiib rasaaq ayaa maanta oo arbacaa maxkamad la horkeeni doonaa iyadoo loo haysto musuq maasuq inuu luunsaday lacago malaayiin doolara ku tagrifalidda lacagahaasi tirada badan ayaa aad waxay uga yaabisay adduunyada waxaana ay kaalin ka ciyaartay isbahaysigii uu madaxda ka ahaa ee muddadheer soo xukumayay dalkaasi inuu guuldarooyin kala kulmo doorashooyinkii dalkaasi ka dhacay sannadkii hore shan iyo lixdan jirkan ayaa maanta hor imanayaa amaba loo soo jeedinayaa dhowr dacwadood oo lagu soo ogay waxaana ta ugu weyni ay tahay xatooyo malaayiin doolara oo maalgashi dibadda uga yimid dalka maleysiya taasoo la doonayay in lagu horumariyo dhaqaalaha dalkaasi ee ku yaala koonfur bari asia ka hor intii aanu waayin doorashadii sanadkii hore waxaa aad loogu saadaalinayay inuu si fudud ugu guulaysan doono hase yeeshee waxaa kaga guulaystay doorashadaasi hogaamiyihii muddada dheer dalkaasi soo xukumaya mahaatiir moxamed najiib rasaaq ayaa beeniyey eedaha loo soo jeediyey madaxweynaha aljeeriya cabdulcasiis butafliqa ayaa xalay ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka madaxweynenimo sidaasi waxaa iclaamisay wakaalada rasmiga ah ee wararka u faafisa dowladda aljeeriya ku dhawaaqistan ayaa ka dambeysay kadib lix toddobaad oo ay shacabka dalkaasi ku mudaaharaadayeen guud ahaan dalka oo dhan iyaga oo ku cadaadiyey madaxweyne butafliqa inuu xilka isaga dego go-aanka uu xilka isaga casilay madaxweyne cabdulcasiis butafliqa ayaa soo gebagabaysay muddo labaatan sano ah oo uu xakumayay waddankaasi dhaca waqooyiga africa boqolaal ka mid ah shacabka ku nool caasimada algeris ayaa ku dabaaldegay waddooyinka war ka soo baxay dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in mustaqbalka aljeeriya uu hadda gacanta ugu jiro shacabka sida uu qabo dastuurka dalkaas afhayeenka baarlamaanka ayaa si kumeel gaar ah dalka u maamuli doona muddo sagaashan cisho ah si loo diyaariyo doorasho ay shacabka kusoo doortaan hogaamiyahooda cusub
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington wafdi ka socda dalal dhowra oo ka tirsan midowda yurub ayaa maalintii shalay ahayd booqday magaalada hargeysa ee somalilan wafdigan ayaa kulamo la qaatay madaxda somalilan iyagoo arrimihii laga hadlayna ay ugu weyneyd arinta doorashada somalilan warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa hargeysa nooga soo dirtay waryaheena sagal mustafa xasan nuur wafdigani ka socda midowda yurub ayaa markii ay soo gaadheen magaalada hargeysa waxaa loo soo gelbiyey dhinaca madaxtooyada halkaasi oo kulan albaabadu u xidhan yihiin ay kula qaateen madaxweynaha somalilan iyo ku-xigeenkiisiiyo xubno ka mid a golaha wasiirada wafdigani ayaa ka koobnaa safiirada dalalka denmark norway sweden u k switzerland iyo finland markii kulanku soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan master faraton waxaanu ka warbixiyey ujeedada wafdigani u yimaadeen gudaha somalilan
waxaanu maanta halkan rabnaa inaanu ummadda reer somalilan kula socodsiino in ay aanu halkan ku soo dhoweynay wafdi ballaadhan oo ka socda dalalkaa laysku yidhaaho iyuda ee yurub oo badankoodii halka joogaan halkan waxaa noogu yimi safiiro ay ka mid yihiin kii dhammaantood denmark norway sweden u k switzerland finland intiidii muhiimka ahayd ama waaweynayd halka kan ayay maanta noogu yimaadeen waxay u yimaadeen in aanu isweydaarsanno aaraa iyo afkaar arrimaha badan ee ka jira mandaqadda iyo xidhiidhka somalilan iyo dalalkaas ay leeyihiin sidii hore loogu marin lahaa sidii laysu xog ogaansan lahaa ee laysu dhaafsan lahaa wixii macluumaada iyo wixii afkaara ee loo baahan yahay in laga wada hadlo hadday siyaasad tahay hadday dhaqaale tahay hadday gargaar tahay hadday maxayto tahay maxayto nabadgelyo dhinac walba waa laga wada hadlay si wanaagsan baana laysugu wada afkartay dhammaan arrimihii laga wada hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo madaxweyne xigeenka iyo wasiiro dowladda ku jira ayaa la fadhiistay oo arrintaas si wanaagsan baa laysugu afkartay meelo badan iyo hay-ado badan oo ay danaynayaan bay la yeelan doonaan maxaato afkaar iyo isdhaafsi xog aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa dhanka kale ambasador mata oo ah safiirka wadanka denmark ayaa iyaduna halkaasi hadal ka jeedisay waxaanay hoosta ka xariiqday in wafdi ahaan kulan midho dhalay ay la yeesheen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyadoo tilmaantay inay madaxweynaha kala hadleen muhiimadda ay leedahay ilaalinta sumcadda ay somalilan ku leedahay dunida ee dhinaca doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda islamarkaasina uu madaxweynuhu u muujiyey sida ay uga go-an tahay inay doorashooyin ku qabsoomaan wakhtigooda sidoo kale waxa ay safiirku sheegtay in waxyaabihii kale ay diiradda kulankani ku saareen ay ka mid ahaayeen xaaladda bini-aadanimo ee ay sababeen abaaraha ka jira gobollo ka mida dalka somalilan kana taagan iyo sidoo kale barnaamijyada dhinaca horumarka ee dalalka reer yurub ay ka wadaan gudaha somalilan sagal mustafa xasan nuur v o w hargeysa
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a sanad walba labada bisha abril waxaa caalamka laga maamuusaa maalinta wacyigelinta cudurka otisimka cudurkan oo soomaalida ku nool gudaha aysan aqoon badan u lahayn ayaa dhowaanahan kusoo badanaya caruurta soomaalida ah ee ku nool qurbaha gaar ahaan yurub iyo waqooyiga america wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaajiye ayaa wareystay qaar ka mid ah hooyooyinka soomaalida kanada ee caruurtooda qaba cudurka otisimka warbixintan ayuuna kasoo diray magaalada toronto inta badan waxaa looga hadlaa munaasabadaha in xilli hore caruurta loo raadiyo taageero caafimaad iyo qaabka ugu wanaagsan ee loola dhaqmi karo kuwa laga helay awtiisamka cudurka awtiisamka weli looma helin magac bixin af soomaali ah waxaadna moodaa in soomaalida uu ku cusub yahay waxaa inta badan laga helaa caruurta marka ay jiraan siddeed iyo toban bil ilaa laba sano waxa uu ka dhigaa kuwo hadalka ku adag ama aanan hadli karin wuxuu isbeddel aan wanaagsanayn sidoo kale ku sameeyaa habdhaqankooda iyo dabeecadahooda canab yoonis waa hooyo canuga ay dhashayna uu qabo cudurka awtiisamka waxay v o eda u sheegtay in dhibaatada ugu daran ee haysata waalidiinta soomaalida qaar ay tahay inkiraad ay inkirayaan ilmahooda oo qaba cudurka iyagoo u arka ceeb bedelkii ay u raadin lahaayeen taageero caafimaad waxaad arkaysaa hooyooyin badan oo muxuu ahaa soomaaliyeed oo caawimaad u baahan laakiin haddana caawimaadoodaasi ay dinaay ku jirto sababtoo ahaa qaar aqoon la-aan baa ka haysa qaarna dinaay bay ku jiraanoo hiblaayo hadhow kugu caayo hiblaayo ilmo xanuunsanaya haysataa ayay ka fikiraan balaayana waxaa layidhi ka hortag bay leedahay ka dabatag ma laha ilmaha marka uu yaryahay early intervention waxaa la yidhahdaa jira hadduu ilmuhu yaryahay waxyaabo badan uu lagaga caawin karo ama xanuunkaasi kaga yaraan karo ama kaga tegi kara ayaa jira marka hooyada maba ayiidsanaba ilmaheegu inuuba xanuunsanayo ilaa ay dee muxuu ahaa ay runta runta tegto uu ilmihiina dhaafo waqtiguu caawimaad heli lahaa ama iyadu dib u dhigto ayay dee ayna gacanteedii waxba ku jirin ayay hadli doontaa waxaa jira hooyooyin badan oo markaad aragtay ilmahooga inuu caawimaad u baahan yihiin haddaad u sheegto afka ku goosanayaan qaarkoodna halkanay kuula soo joogsanayaan waxay ka odhanayaan maya maya maya ilmihii ood ujeedaa inaanu hadlayn inuu xanuunsanayo caawimaad u baahan yahay maya maya hadal la-aantani xanuun maaha dhaqankayga ahaa aabihiis baa sidee jirku afbartay abtigiibaa sidaa ahaa hooyadiibaa sidaa ahaa faamiliga xagga iyaga ayaa sidaa ahaa oo waqti dambe ay hadalka barteen sheekooyinkaas iyo dhinaygaasay wadaan qaarkoodna aqoon la-aan baaba ka haysa oo meel ay tegaanba ma garanayaan afna ma yaqaanaan oo guryay ku xidhan yihiin fahmidda habdhaqanka iyo dabeecadaha carruurta qaba cudurka awtiisamka ma ahan mid fudud jamaad carab waa kalkaaliye caafimaad sidoo kale waa hooyo ilmo ay dhashay uu qabo cudurka awtiisamka waxay aaminsan tahay baaritaan xilli hore lagu sameeyo ilmaha iyo tababaro ay helaan dadka ku xeeran carruurta qaba cudurku inay tahay mid wax ka bedeli karta habdhaqanka ilmaha brogaraamo badan educational ayaa lagu triid gareeyaa brogramada ugu badan waxaa waa brogramka la dhaho i b i i b i waa intensive behavioral intervention ayuu u taagan yahay waxaan loogu talagalna ilmaha as early as before six years old haddii la diagnose gareeyo waxaa la ogaaday inuu waxtar fiican leeyahay oo ilmihii macnaha behaviorka halkaas waxyaabahaas laga sixi karo waxaa la siiyaa waxay aadaan seminaaro training badanaa la siiyaa si aynan wixii frustrated ay ugu noqon iyaga laftarkooda ilan qofka la dilgaraynayaan waa aragtay ilmahaaga yarka ama adi laftarka oo dhalay oo jecel oo maxaa ku dhaha lagaa soo gooyey ayaa sometimes frustrated ku noqonaysa traininadaasaa jiro marka iskuolka they have no excuse in aynan training lahayn dowladda dalkan kanada ayaa lacago badan ku bixisa barnaamijyada lagu taageerayo carruurta qaba awtiisamka dhowaan dowladda gobolkan ontario waxay ku dhawaaqday dhimista taageerada dhaqaale ee ay helaan carruurta qaba cudurka awtiisamka si lacagahaasi wax loogu qabto kuwo badan oo ku jira liiska sugitaanka balse dad badan oo ay ka mid yihiin kuwa carruurtoodu qaba cudurka ayaa kasoo horjeestay isbeddelkaasi waatan faakhira cabdulwahaab oo cunug ay dhashay uu qabo cudurka oo xilli sii horreysay la hadashay v o e da lacagta maanta haddii la jaro cunugaas totally way u dhammaata wuxuu brogaraam helay mala wuxuu speech helay mala only school oo one on one iskuolkina wuxuu qabasho badan ay siinay mala cunugaas marka cudurka otisanku kusii weynaana wax ka qabasho malahanayin marka intay wax ka qabasho leeyihiin lacagtaas in la sii way waalidiinta maanta ilmaha yaryar haastaan usually maanta waxaa arkay soomaaliya oo saddex cunug leh afar cunug leh is very painful aad bay u xanuun badan tahay ilmahaas oo hooyadii iyo aabihii disaster bay ku tahay oo waxba brograam haysanin taas hadda in laga dacwood ani way igu dhacday wiilkayga wiil weyn waay had wax ka qabasho ma laha ilma hadda wax ka qabasho ay leeyihiin in loo dacwoodo ay wax ka qabashadoo dowlad wax u qabtaan waay canab yoonis waxa ay qabtaa in la kordhiyo wacyigelinta soomaalida dhexdeeda ah si taageero loogu fidiyo waalidiinta la dhibtoonaya carruurta oo qaarkood ku haysta guryaha haddaynu nahay dadka soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa inaynu wacyigelinno inaynu hooyooyinkeennan carruurtii wakhtiga dhaafiya guryaha ku dhexaya kasoo saarno waxaa jira hooyooyin badan oon ilmaha xataa kindigaardan aanan geyn oo guriga ku hayo ku odhanaya maya gurigaan ku haynayaa halkanuu iska joogayaa waa layga qaadanaya war xanuunka layskagama qaato dareen iyo dilma layskaga qaata caruur laakiin xanuun layskagama qaato hoyooyinka carruurta jiran ku haya guriga dhexdiisa inay iskuulla geynayn wakhtigoodiina dhaafinayo intaynu isxilqaahno aynu wacyigelin xoogan samayno aynu kasoo saarno aynu ubadkeennaa jiran ee guryaha ku hoos jiraan kasoo saarno urur lagu magacaabo canadian circle of success ayaa hadda bilaabay inuu isu keeno waalidiintan carruurtooda qaba cudurka awtiisamka iyo kuwo kale oo soomaali ah iyo aqoon-yahano si ay isu dhaafsadaan fikrado ku aadan dhibaatooyin cudurka awtiisamka iyo habka ugu wanaagsan ee loola dhaqmi karo caruurta qaba cudurka xuseen nuur xaaji v o a toronto
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington lix iyo labaatankii bishii februari magaalada chicago gobolka illinoya dalka maraykanka waxaa ka dhacay doorasho loo galay xafiiska duqa magaalada doorashadaasi bishii februari waxaa ku jiray dhowr iyo toban tartame kuwaasoo midkoodna aanu helin tiradii loo baahnaa haddaba labadii ugu dhibcaha badnaa ayaa talaadadii shalay doorasho kama dambaysa loo qabtay magaalada shikaago oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn magaalooyinka maraykanka ayaa doorashadiis reebreebka ee bishii februari aan idaacaddayada idinka soo tabinay annagoo xilligaasi wareysanay cabdiqaadir daahir cabdi oo magaaladaasi muddo dheer ku noolaa isla cabdiqaadir ayaa haddana inooga waramaya doorashadii shalay iyo ciddii ay guushu raacday
maxamed sandeerow sida aynu dee horeba ula wada soconay doorashadii dhacday lix labaatankii february oo ay ilaa iyo afar iyo tobanka muxuu ahaaye qof ay ku tartamayeen waa tii ay qof walba maaragtay codbixintii uu uu filayay inuu maayarka magaalada chicago ku noqdo uu waayey marka laba qof un baa noq ay noqotay inay maaragtay ay usoo baxaan muxuu ahaaye doorashadii ku-celiska ahayd oo ahayd tii maanta loo banaansanaa labadii qof ee maanta tartankaasi uu dhex marayna waxay ahaayeen laba gabdhood oo muxuu ahay labaduba kasoo jeeda bulshada dadka madooga ama african american oo la kala yidhaahdo lori lightfood iyo tony brackwell labadooduba marka waxa weeyaan doorashada ku-celiska ayay maanta muxuu ahay u tartameen haddaan ku hormarno lori lightfood waxay ahayd waa qof aan horey uga soo shaqeyn muxuu ahay maamulka dawliga ah ee magaalada chicago oo waxay iyadu kasoo jeedaa waxay ahayd xaakiim horey dowladda federaalka ugu soo shaqaysay marna noqotay muxuu ahaaye madaxii muxuu ahaaye guddiga booliska ee magaalada chicago oo iyagu muxuu ahaaye markii dhacdooyinka dilalku ay magaalo kusoo bateen loo xilsaaray inay baaritaan sameeyaan waxay kaloo tony gabadhan kale iyada la tartamaysay tony brackwell iyada aan ku sheegi karnaa waxay ahayd gabadha keliya tah iyadu kusoo jirtay muxuu ahaaye waxaan loo yaqaano chicago machine ama muxuu ahaaye dadkan muddada dheer usoo shaqeeyey dowladda chicago oo in badan maxau ahaaye taarikh ku lahaa magaaladan waxay noqotay macalin bay ka noqotay magaaladan kabacdiina waxay noqotay guddoomiye mxu xaafadeed iyadoo markii dambena noqotay oo ilaa hadda haysay waxaan la yidhahda cook county board president ama madaxa mxuaha guddiga deegaankan ugu ballaaran ee cook countyga chicago labadaasaa marka maanta tartamayay codbixintiina imika way soo xirantay oo waxaa guushii maanta hantiyey gabadhan loo yaqaano lori lightfood oo horey u ahayd muxuu ahaaye xaakinkii dowladda federaalka oo horey ugu soo shaqaysay iyo madaxii hore ee guddiga booliska waan gartay sidaad xustay waxaa tartankan isugu soo hadhay laba haweena oo bulshada madow ee maraykanka ka soo jeeda amaba african americanka arrintani ma arrin hore u dhacdayba mise waa arrin cusub oo taariikhda u gelaysa magaalada chicago ha xaqiiqdii waxa weeyaan waa taariikh oo muxuu ahaaye magaaladu ay ay dhigtay weeyaan waa waa koobaad horta labadooda waa waa laba gabdhood markii ugu horeysay oo laba gabdhood ay ay finalka usoo baxaan inay maaragtay u tartamaan muxuu ahay maayarka magaalada ayay noqotay taarikhday taasi gashay haddana waxaa kasii daranba waxay noqdeen laba qof oo bulshada madooga kasoo jeeda oo muxuu ahaye usoo usoo baxaa muxuu ahay tartankaas oo waxay taa taasi taarikhda ay sii gelinaysaa in gabadhii ugu horeysay oo bulshada madooga kasoo jeeda ama african american inay magaalada ka noqoto maayar inkastoo hal gabadh la sheego oo horey maaragtay mar sanadadii muxuu ahayey kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii ilaa iyo saddex iyo sideetankii mar halkaa maayar ka noqotay oo jane berden la odhan jiray iyado laakiin ma ahayn bulshada madowga gabadh caddaan ahayd laakiin gabadhii saddexaad mxu gabadhii labaad bay noqon doontaa oo magaalada maayar ka noqota waana taariikh muxuu ahayey magaaladan ay samaysay weye mar kale waan gartay sidii waraysigii lix iyo labaatankii february aynu ku xusnay markii tirada badan ay tartamaysay waxaan xusnay in magaalada ay la dhibaataysan tahay waxaan qowlaysatada amaba gangska loo yaqaano meelaha ugu dilalka badan maraykanka ay ka mid tahay heerka waxbarashadu xaafadaha qaarkoodu aada u hooseeyo marka meyarkan cusub haweeney haddana bulshada madow ka soo jeeda waxa laga fili karo iyo waxay ka samayn karto inay soo maarata wax ka qabato arrimahaas o dhan markii doorashada lagu wad jiray waxyaabihii laga doodayay oo labada muxuu ahaaye tartamada ay dadka ay ka iibinayeen bay ahaayeen waxyaabahaas oo dhan inay wax ka qaban doonaan ay wax ka bedeli doonaan dabcan magaaladan waxaa in badan muxuu ahaye harakeeyey oo dhibaato weyn ku ahaa dhacdooyinkaasi muxuu ahaye dilalku iyo waxyaabaha muxuu ahaaye nabadgediy nabadgediye xumadu ay kow ka tahay taasna waa midda ay lori light food ay inta badan ku celcelinaysa lahayd waxbay ka qaban doontaa maadaama iyadoo laftigeedu ay guddigii muxuu ahaaye xasiliinta ee magaalada ay markasoo mid noqotay marka waxyaabaha la oran karo way muxuu ahaaye ay dadka ku laabdoxsatay oo islahayd muxuu ahaaye aad kusoo baxdid ayayba kamid ahayd kow inay xagga ammaanka wax ka qaban doonto laba in muxuu ahaaye ay dhanka waxbarashada ay aada iyo aad muxuu ahaye reform ugu samayn doonto iyo inay muxuu ahaaye magaaladani ay taariikhdii ay ku lahayd gobol muxuu ahay gobol weynahan illinois iyo weliba maraykankaba ay dib usoo celin doonto waana sababta keentay inay muxuu ahaye dad badan badan oo muxuu ahaye magaaladan ku nool ay ay ay maxaa ahayde ay ay codkooda ay maaragtay ku aaminaan oo doorashada aan odhan karno maanta ma ahayn keliya ta inay ku guulaysatay waxay ku waxay heshay dhibcihii ugu badnaa oo maayer uu helo runtii oo boqolkiiba muxuu ahay afar iyo toddobaatan ayaa hadda la sheegayaa inay ay maxaa kaga guulaysatay gabadha la tartamaysay ee tony brackwell
kaasi waxa uu ahaa cabdiqaadir daahir cabdi oo muddo dheer deganaha magaalada chicago gobolka illinoy ee dalka maraykanka oo goordhoweed iga warramayey doorashadii duqa magaalada ama meeyarka ee magaaladaasi oo goordhow lasoo gebagabeeyey halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington haatanna waa xilligii barnaamijka ciyaaraha nuur waa mahadsantahay sandheere ee ciyaaraha xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsan horyaalada ingiriiska spain iyo talyaaniga haddii aan ku horeyno sandheerow ciyaarihii ingiriiska laba kulan ayaa dhacay manchester united ayaa laga badiyey xalay waxaana garaacday kooxda wolverhampton oo ku dubatay laba gool iyo gool kooxdii manchester ahaydna waxay iska khasaarisay maxamedow fursad ay kaalinta saddexaad ku geli lahayd oo ay kala bixi lahayd arsenal waana guuldaradii ugu horeysay ee tababaraha kooxdani ole guner solger soo gaarta tan iyo markii la dilacsiiyey horey tababare kumeel gaar ah ayuu u ahaa muddo dheerhaa tan iyo bishii december oo uu booskaasi lagu bedelay morino marka dhabarjab ayay ku noqoneysaa oo ciyaaraha caawa dhici doona haddii kooxda tottenham ay ka badiso crystal palace waa ay dhaafi doontaa sababtoo ah hadda isku dhibca ayay taagan yihiin oo min koob iyo lixdan dhibcood ayay wada leeyihiin waxaa sidoo kale dhaafi karta chelsea oo leh lixdan dhibcood oo tegi doonta saddex iyo lixdan marka khasaarahaas ayaa kasoo gaaray ciyaartii xalay marka haddii aad fiiriso horyaalka premier leaguea ee ingiriiska kaalimaha hore koob iyo labo waxaa isku haystaa manchester city iyo liverpool kooxaha kale laakiin arinta xiisaha leh ayaa ah labadaas kooxood mid ayuu noqon doonaa inuu horyaalka qaado sida ay u muuqato laakiin arinta xiisaha le ayaa ah in kaalintii saddexaad iyo afraad oo kooxaha manchester united chelsea kooxdii arsenal iyo tottenham ay ku wada dagaalamayaan weliba farqiga ugu dhexeeyana uu yahay saddex dhibcood marka xilli ciyaareedkan waxaa moodaha in kaalimihii afraad iyo saddexaad ay aada xiise u leeyihiin oo sababtoo ah kooxihii usoo gudbaa oo ku dhamaystay afarta koox yurub ayay ka ciyaaraan tartanada afarta ugu sareysa ah dhanka spain haddii aan egno kooxda barcelona guuldaro xun ayay ka fakatay iyada oo afar gool lagu leeyahay ayay ka daba tageen oo dhammaadka ciyaarta ayay iska barbareeyeen marka ciyaar xiise leh ayaa dhex martay iyaga iyo kooxdii viareal oo sideed gool ayaa la iska dhaliyey waxaana ay ku dhamaatay afar gool iyo afar gool barcelona ayaa laba gool la hormartay sandheere laakiin ciyaartooydii viareal oo sanadkan aada moodo in ay liitaan oo weliba ay ku jiraan qeybaha hoose ee horyaalka spain afar gool ayay ka dhaliyeen waxaase dhammaadka ciyaarta badbaadiyey messi iyo louis suarez hadda barcelona sideed dhibcood ayay ka sareysaa kooxda kusoo xigtay atletic madrid oo iyana xalay labii eber ku dubatay kooxda girona marka waxay u badan tahay in barcelona ay badin doonto real madrid sanadkan ma ahan sidii marata lagu yaqiinay inta badan tartan xoog leh ayay horyaalka kula geli jirtay barcelona laakiin kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa talyaaniga laba ciyaarood oo xiise lah ayaa dhacay tii hore waxa ay dhex martay milan iyo udines waxaana ay ku dhamaatay barbaro gool iyo gool ah laakiin dhabarjab ayay ku noqotay barbarahaasi tababare gatuso maxaa yeeley saddexda kulan ee ugu dambeysay labana waa laga badiyey kii xalana barbaro ayay keeneen balse weli kaalinta afraad ayay ku jiraan yuventus ayaa se la ciyaartay calary oo ka badisay waxaana ay uga utroonaatay laba gool iyo eber mid ka mid ah goolasha sandheero waxaa dhaliyey muusekiin ciyaaryahanka da-da yar ee sagaal iyo toban sano jirka ah weerarka ka ciyaara ee maalmahan laga yaaban yahay asalkiisu qaaradda afrika soo jeedo ha aada iyo aad marka arinta xiisaha leh ee ciyaartan ayaa ahayd in intii ay ciyaarta socotay ay taageerayaasha calary ay hadallo cunsuriye ah ay ku dhahayeen mar walba uu kubadda qabsado ciyaaryahankan da-da yar laakiin gool ayuu ugu jawaabay waxaana markii uu goolka dhaliyay uu ku hor dabaaldegay taageerayaashii maaragtay cunsuriye calary taasoo keentay in ay sii badiyaan hadaladii cunsuriyiinta ahaa markii ay ciyaarta dhamaatay tababaraha yuve iyo ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara banuuji xale waxay dhaheen waxaa fiicnayd in uusan ka hor dabaaldegin laakiin waxaa taas ku diiday ciyaaryahanka kasoo jeeda dalka faransiiska balse ah ciyaaryahan madow maturi oo sheegay in ay wanaagsanaan lahayd in ciyaartaba la joojiyo si loogu jawaabo dadka cunsuriyiinta ah ee talyaaniga waan gartay talyaaniga aad bay arrintaas uga dhacdaa waxaan ognahay in laacib hore madow ay lahaayeen balotelli ayay ku dhacday dhibaato baran dhibaato badan uu kala kulmi jiray iyo laacibinta kale aad iyo aad ama madow eh, yurub ka soo jeeda ama afrika soo jeeda waa Talyaanigu nasiib markaa- darrooyin oo haysata talyaaniga Waa marka garta- aad u barbardhigto horyaalada kale sida ingiriiska iyo jarmalka iyo waxaad moodaa inay iyo ka hormarsiin faransiiska dabcan xitaa badanka laacibiintiisa badankiisa wuu ka duwan tababarayaasha yahay.
ha tababarayaasha waaweyn ee way araginta sida angelotti oo kale oo horyaalada caanka ah ee yurub ee ku- usoo qaaday koobabkii ayaa waxa uu sheegay in talyaaniga uu aad ugu dambeeyo dhankaas oo loogaga hormarsan yahay waan gartay aad baad mahadsan tahay nuur xubintii eh, ciyaaraha haddaynu intaan kaga gudubno haatanna heestaasi dhegiina ku soo dhacaysa iyo fanaankii allah u naxariistay faysal cumar mushteeg
waxaan filayaa in aad ka wada hesheen heestaasi goynin iyo codka faysal cumar mushtaag allah u naxariistay iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur waxaa idaacadda isku soo gudurriday bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.